I'm James Barton in Washington, wishing that you will have a great week.
subax wanaagsan dhegeystayaal kusoo dhowaada idaacadda subaxnimo ee laanta afka soomaaliga ee v o a ood kaga imaaneysa washington waa subax isniin ah bisha juunno waa shan sanadka waxaad naga dhagaysanaysaan mawjadaha gaagaaban ee mitrban iyo boggeena v o a somalycom saacadda afrikada bari waa lixdii barkii aruurnimo idaacadda saaka iyo caalamka waxaa idinla socodsiinaya anigoo ah falastiin axmed iimaan qodobadaan idinkugu hayna idaacadda saaka waxaa ka mid a mas-uuliyiin ka tirsan hay-adda barakacayaasha qaranka oo tegay magaalada kismaayo iyo xaaladda ay ku soo arkeen barakacayaasha ku nool duleedka magaalada baahiyada halkan ka jira oo ugu horrayso biyola'aan caafimaad darro oo meeshu goob caafimaad ma laha dadku cunno iyo dejin bay u baahan yihiin intaasoo dhan in lala soo gaaro
waxaa kaloo aad maqli doontaan ciidamada booliiska gobolka bari oo gacanta ku soo dhigay dhalinyaro dhibaato ku ahayd amniga magaalada kuwaas oo guryaha ay degan yihiin qoysaska danyarta ee magaalada boosaaso habeenkii u dhici jiray qodobadaas iyo kuwo kale ayaanu idiin haynaa marka horese ku soo dhowaada warkii caalamka baarayaasha federaalka maraykanka ayaa isku dayaya inay ogaadaan duruufaha ku xeeran diyaarad gaar ah oo uu la socday duuliya aan miyirkiisu joogin xilligaasi oo axaddii ku burburtay gobolka virginia kadib markii uu dul maray caasimadda washington d c taasoo keentay in milatariga uu kiciyo laba diyaaradood oo kuwa dagaalka ah diyaaradda ayaa kasoo kacday garoon ku yaala gobolka tennessee waxayna ku dhowaatay halkii loo qorsheeyey ee new york markii ay dib u soo gadoontay waxayna ku laabatay dhinaca koonfur galbeed maamulka duulista hawada ee dowladda federaalk ayaa sheegay in diyaaradda ay ku burburtay dhul buuraley ah oo u dhow magaalada montepelo ee gobolka virginia oo qiyaastii laba boqol oo kilomitir dhanka koonfur galbeed kaga beegan magaalada washington d c hay-adda f a a ee duulista hawada iyo guddiga badbaadada gaadiidka qaranka ayaa baaraya dhacdadan booliiska gobolka virginia ayaa sheegay in ay weli baadigoob ugu jiraan sidii ay u heli lahaayeen burburka diyaaradda aqalkacad ayaa sheegay in madaxweyne joe biden uu ku ciyaarayay ciyaarta golofka saldhigga milatariga ee john bays andrews waxaana lagu wargeliyey shilka iyo in dhawaaqa sonic boom si daciif ah looga maqlay saldhigga diyaaradda ayaa ka diiwaan gashanayd shirkadda incor morors ee melbourne i n c wargeysyada the washington post iyo new york times ayaa sheegay in milkiilaha shirkaddan oo lagu magacaabo john rumbel uu sheegay in afar qof ay saaraayeen diyaaradda oo ay ku jiraan gabadhiisa gabar ay dhashay oo uu awoowo u yahay iyo qof ilmaha la hayay maamulka daalibaan ee dalka afghanistan ayaa ku dhawaaqay qorshe cusub axaddii shalay taasoo kumanaan qaxooti reer bakistan ah looga rarayo gobolada xadka iyadoo ay jirto eedeymo joogto ah oo ku saabsan in barakacayaashu ay yihiin isha argagixisada sii kordhaysa ee bakistan sabiixullah mujaahid oo ah hafayeenka daalibaan ayaa v o e da qadka telefoonka ugu sheegay in qaxootiga ay hadda ku nool yihiin qoos iyo weliba kunaar iyo qaar ka mida gobolada xadka ku dhow ee afghanistan imaaradda islaamiga ah waxay qorsheynaysaa in ay u rarto gobolada fogfog si ay u hubiso inaysan marin xuduudda ama aysan ku lug yeelan weeraro ama falal kale oo rabshado ah oo ka dhaca bakistan mujaahid ayaa yiri sidaasi isagoo isticmaalaya ciwaanka rasmiga ee dowladda daalibaan mase uusan faahfaahin waxa ay samayn doonaan qorshahan ayaa kusoo beegmaya xili ay si aad ah sare ugu kacayaan weerarada ay maleeshiyaadka xagjirka ah xuduudda bakistan ay ka geysanayaan taniyo markii daalibaan ay dib ula wareegtay awoodda kaabuul ku dhowaad bilood ka hor rabshadahaasi ayaa waxaa ku dhintay boqolaal qof oo u badan ciidamada ammaanka bakistan gaar ahaana degmooyinka ku dhow xuduudda afghanistan kooxda lagu magacaabo taxriir daalibaan bakistan ama t t b ayaa la sheegay in ay ka shaq shaqeynaysa gudaha afghanistan waxaana ay sheegteen mas-uuliyadda inta badan weeraradaasi hay-adda norwegian refugee council ayaa ku qiyaastay bishii oktoobar warbixin ay soo saarteen ku dhowaad toddobaatan iyo laba kun oo qaxooti bakistaan ah ay degan yihiin afghanistan ayna ku nool yihiin xero ku dhow meelaha gobolada ay ka mid yihiin qoos oo ku taala xadka kala qaybiya labada dal bakistan iyo afghanistan halkaad nagala socotaana waa v o a washington mas-uuliyiinta hay-adda maareynta masiibooyinka qaranka ayaa walaac ka muujiyey xaaladda ay ku nool yihiin barakacyaasha ku nool duleedka magaalada kismaayo wariyaha v o e da aadan maxamed salaad ayaa warbixintan kismaayo nooga soo diray wafdigan ka socday hay-adda maareynta masiibooyinka qaranka ee dowladda federaalk soomaaliya oo maalmahan ku sugnaa magaalada kismaayo ayaa gaaray goobaha ay ku nool yihiin dadka barakacayaasha ahi ee ku dhaqan duleedka waqooyi ee magaalada kismaayo kuwaas oo ay si weyn u saameysay abaarihii baahsanaa ee dalka ku dhuftay mas-uuliyiintan ka socday hay-adda maalinta masiibooyinka ayaa mid mid u booqday dadka barakacayaasha ahi iyagoona ka xalwaraystay xaaladaha nololeed ee ay ku nool yihiin kormeerka waxaa ku wehelinayay mas-uuliyiin ka socday wasaaradda gargaarkii maalinta masiibooyinka jubbaland iyo sidoo kale hay-adda barakacayaasha jubbaland iyagoona dhammaantood qeexay xaaladaha bani-aadamnimo ee ka jira deegaanada dhulka waqooyiga magaalada kismaayo iyadoona halkaasi ay buux dhaafiyeen kumanaan ka mid ahay dadka barakacayaasha ahi ee sida weyn u saameeyeen abaaraha kuwa oo isugu jira xoolo dhaqato xoolahoodii ay abaaruhu kaga le-deen iyo beeraley ay beerahoodii xaalado amni iyo sidoo kale abaarihii ka jiray gobolka ay si weyn usoo saameeyeen kuwaas oo barakac ahaan u degan duleedka waqooyi ee magaalada kismaayo maxamed nuur khadar gudoomiyaha hay-adda barakacayaasha jubbaland ayaa ka waramaya xaaladaha ay ku nool yihiin dadkan ay sida weyn usoo saameeyeen abaarihii baahsanaa ee gobol ku dhuftay isagoona sheegay in dadkaasi ay u baahan yihiin gargaar baniaadanimo dadkan marka waa dad iska dhibaataysan waxay haystaan waa la garan karaa iyo waxay u baahan yihiin marka kow dadkan waxaa ugu daran biyihii la cabi laha duruux wejiga u dhaqanin uuna biyo cabin dee oo uunan weysaysanin oo un qabaysanin nolosha kaleba macna ma yeelanayso biyahaasa kow ah badkay ku jiraan baa lamida oo dee meesha yartahay dabaysha adaagtay iyo sigada iyo degan yihiin xarwaar in loo raadiyo axmed xasan cumar wasiirka wasaaradda gargaarka iyo maaraynta masiibooyinka jubbaland ayaa sheegay in dadkan barakacayaasha ahi ay u baahan yihiin xal waara si dib loogu celiyo deegaanadoodii oo ay abaaro xoogan uga soo barakaceen ceeljaalatuu dadka ku dhaqan waan la sheekaysannay dhibaatooyinkoodaana dhegaysanay waxay noo soo baxday dadkaasu dhibaatooyin badan inay haystaan ay u dheer tahay weliba maalin walba oo lagu soo qulqulayo oo lagu soo barakacayo hadda aad u jeeddaan halkan waxaa laga dhisayaa guryo dadkaas maanta yimid iyo kuwa iman doona ay degaan marka qof walba markuu yimaado meel yar buu halkan ka oodanayaa marka waxaan rabnaa inaan ugu baaqno dhammaan hay-adaha baahiyada halkan ka jira oo ugu horrayso biyola'aan caafimaad darro oo meeshu goob caafimaad ma laha dadku cunno iyo dejin bay u baahan yihiin intaasoo dhan in lala soo gaaro waxaa ugu daran biyola'aantaas oo dhowaanna aad aan uga hadalnay dadkanu biyay u baahan yihiin wasiiru dowlaha madaxtooyada jubbaland maxamed amiin axmed cismaan ayaa dhankiisa walaac xoogan ka muujiyey xaaladaha ay ku nool yihiin dadkaasi isagoona sheegay in dadkan ay heli doonaan gargaar bini'aadamnimo loona baahan yahay in hay-adda maaraynta masiibooyinka qaranka ay diiradda saarto sidii dadkan loo badbaadin lahaa qaarkood hadda ay u soo barakaceen oo guryaha cusub eed arkaysaan ay yihiin qof aan shaqaynin cidna ayna u maqlayn ceello uusan u qodnayn markay lacagkeen ama naftaada aad waayey dee kolley wuu soo cararay webigaa gedigiisa kale ayay ka yimaadeen dadkan iyo wax dabaal ku soo gudba iyo wax la soo qaado labadaba ayay isugu jiraan sidani xal ma aha soomaali sidan xal uma aha dan uma aha waan aragnaa maanta dadkani meesha ay ku jiraan waa laba qori oo la isa suray iyo qoryo caday ah oo guryo laga dhisayo maanta intani way soo badbaaday oo meel ummad islaani ay joogtay yimaadeen inta dhiman baa horta badbaado u baahan gudoomiyaha hay-adda maareynta masiibooyinka qaranka ee sodma ayaa sheegay in dadkan barakacayaasha ahi ay sabab u tahay in ay barakacaan isbeddelka cimilada adduunka oo si weyn u saameeyey maadaama dadkan ay noqdeen kuwa guryahoodii uga soo barakacay iyo dhulkoodii miyiga xaalado adag oo dhanka nolosha ahi markii ay soo food saartay waad aragtaan oo dadku saddex arrimoodaa isugu darsantay oo saddex cadowa cadow beerahoodii iyo xoolahoodii ka soo barakacshay cimilo runtii dhib weyn ku hayso hadda dhulka aan joognaa dhulka beeraha loogu talagala waayo aan ujeedaan waa dhul aan waxba lagu beera karin waxaan rabnaa haddii ilaha yirahda insha allahu tacaala inaan ku kaalmayno hay-ad annaga sodma ahaan haddii ilaha yirahda inaan abiil ku jeedino inaan magaalada muqdisho haddii ilaha wax allaale wixii la heli karo inaan indhaheenna ku aragno runtii muhiimayno ahayd magaalada aan ka soo baxnay ilaa hal halkan ka imaanaynay waxaan arkayna kaliya waab cad iyo aqal cad iyo meela dhisayo iyo dad cadowgiina ka soo qaxay ee dhibaato haysato maanta ayaa la filayaa in magaalada kismaayo uu ka furmo shirweynaha badbaadinta dadka barakacayaasha ahi iyadoona ay ka qaybgalayaan mas-uuliyiin sarsare oo ka socda dowladda federaalka iyo mas-uuliyiinta wasaaradaha maareynta masiibooyinka ee heer dowlad goboleed iyadoona kulankan diiradda lagu saari doono sidii wax loogu qaban lahaa isbeddelka cimilada dadka uu saameeyey gaar ahaana kuwa ay xoolahoodu abaaruhu kaga le'deen iyo beeralaydu ay beerahoodu sida weyn u saameeyeen isbeddelka cimilada aadan maxamed salaad v o a magaalada kismaayo
taliyaha qaybta booliiska gobolka bari gaashaanlo sare cabdiqaadir jaamac dirir ayaa waraysi ay la yeelatay v o eda waxa uu sheegay in ciidamada ammaanka magaalada boosaaso ay gacanta ku dhigeen dhallinyaro u dhaca guryaha ay degan yihiin qoysaska danyarta ah ee ku nool magaalada boosaaso kuwaasi oo ka duubay muuqaalo ay ku cabsi gelinayaan sida ka muuqata muuqaal ay baraha bulshada dhalinyaradani ay ku baahiyeen wariyaha v o eda faadumo yaasiin jaamac ayaa ugu horeyn weydiisay taliyaha sida falkan uu dhacay iyo tallaabada booliisku ay qaadeen waa way dhaceen arrimahaas lamana garanaynin dadka markaa geysanayay falkaas markii la ogaaday baraha bulshada laga ogaaday ciidamada booliisku waa howlgaleen isla markiina waxaa la ogaaday iyagii raadkoodii baa la gartay iyo meelahay ka yimaadeen waxaana lagu guulaystay in la aqoonsado kabacdina waxaa lagu guulaystay in la qabto dadka falkaa sameeyey maxay ahaayeen inta hadda falka gashay oo meesha marisay shan dhalinyaraa bay ahaayeen oo raga dhammaan gacantaa lagu hayaa shan bay ahaayeen mid waa baxay magaalada waa ka baxay afarna magaaladay ku jirtay afartii magaalada ku jirtay isku mar baa adigu saddexna mar baa la qabtay midna kantaroolkaan ka qabanay midkii shanaad ay ugu dambeeyeen waxaan ka qabanay waaciye oo isagu shalay oo kaleeto u baxay minaakiiska maogay markii hore lama baahin waa la duulay lamana baahin reerkuna ma ay garanayn cidda wax u geysatay saa daraaddeed iyaguna ma dacwoon baraha bulshadana lama soo dhigin saa daraaddeed wuxuu ku maqnaa wuxuu ku maqnaa habeen hore markuu dhacay xalay shan saac meelahaasoo kaleeto wuu soo galay buu baraha bulshada soo galay xilligaasaa la ogaaday annaga xilligaasaanu shaqada bilownay la ogaaday
ma qoyska idiinsoo dacwooday may wallahi reerku wuxuu noo soo dacwooday dacwada reerku waxaa noogu horreysay adagu afar saac iyo bar xilli shan saac kusoo dhow maanta ah howlgalkuna goortaa dhow dhow yahayo annagoo howlgalka xalayna aqoonsigiisa iyo waxaasaan isu geegeynay waagu goorta beryana waxaan ku dhaqaaqnay sidaan u heli lahayd marka iyagoo afar saac iyo bar meelahaasi dacwadda noogu yimaadeen laakiin dee dacwadooda waxaa nooga badnayd bulshada dhan baa na wacaysay qof kastaa na wacayay oo waxgarad ah oo noo sheegayay waxyaalaha iyo waxay ka xun yihiin marka saas daraaddeed annaguna waana aragnay waana ka howlgallay oo howlgalka maadaama muuqaalo iyo sawiro iyo hadallo iyo ay jireen saasaan ku raadraacnay taliya muuqaalka waxaa ka dhex muuqday aabe iyo hooyo iyo ilmo yar oo lagu sameynayo handadaad muuqaalna laga duubay marka maxaa sababay falka noocaasa in dhalinyaradaana ay ku tallaabto waxyaalaha iyagu ay ku fikirayaan iyo waxa ay geysanayaan way kala weyn tahay waa waxaad aragtay waa wax saameynta intuu leegayaad aad aragtay bay geysanayaan marka dib ahaan loo sii noqdona annagu haddeer ilaa iyo hadda raadkaan hayno walow aad baaritaanku uu dhiman yahay oo wax ka badan isoo bixi karaan laakiin ilaa hadda raadkaan hayno waa waa tictok iyo waxyaalaha lamidka marka tictokgu waa wax anshaxumo bulshada ku dhexeeya iyo waxyaalaha lamidka ah haddeerna amni darru noogu daray oo aad iyo aad wuxuu uga qayb qaadanaya amni darrada hadalladii ay ku lahaayeen waalidiinta ay gurigooda dhalinyaradan ugu dhaceen xilli habeennimo ah waxaa ka dhex muuqday in gabar qoyska ka mida ay hadal hayeen marka iyadu goobta kuma sugnayn miyaa
maya gabdhahaas oo ayadaas iyo waxyaalahaas kasoo jooga ee kasoo jeedaan soomaaliyaba ma joogaan waa ka maqan yihiin dibadday jiraan laakiin saameyntii baa soo gaadhay halkan oo bulshadii iyo dhulkan usoo gudubtay marka waxaan waa wax fintana oo aada iyo aada u foolxun marka iyagu ma ay joogin laakiin haddii dhibtii iyo waxa taalla iyo ka aargoosigii iyo hadalkii baraha bulshada la iska lahaaba qofka kululaadahay wuxuu ka argoosanaya dad masaakiin oo oo beel isku jiro iyo waxyaalaha lamida haddii aad gacanta kusoo dhigteen waraysi ma la yeelateen maxaa idinka qorshaysan dhalinyarada wallahi waraysigaan la yeelanay wax badan ma ahayn hordhac buu ahaa su-aalaanu weydiinay su-aalahaan weydiinana way nooga jawaabeen wayna noo sheegeen dee siday guriga ku yimaadeen sifooyinka keenay iyo waxyaalahay ka duulayeen iyo waxa ay noo sheegeen intaba waa waa aday su- jawaabay ka bixiyeen ku saabsan intaan hadda idiin sheegnay ciidamada qorshahoodu sideedaba hadday fal qabtaan falkooda iyo ciidamada waajib bay ku leeyihiin waajibkooduna waa inay dalkooda diyaariyaan maxkamaday geeyaan si ay u xukunto waxaan rajaynaynaa inay sharciga kasoo hormuuqdaan bulshadana ku qanacdo ma jirtaa in falal noocaan oo kale ah ama u eg ay ka dhaceen gudaha boosaas dhalin yaryar oo ka hawl yar kuwaa geystay way jireen laakiin kan wuu ka argagax weynaa ama waa ka waa ka cuslaa marka oo habka uu dhacay iyo xilliga uu dhacay saacadaha uu dhacay iyo dadka hurdaya marka la eego waa fal aad iyo aada u foolxun buu ahaa laakiin laba jeer oo horeeto ayaa waxyaalo yaryar oo isaguna tiktok gaabsaas oo kale ay ka dhaceen laakiin labadaba waa la xiray qayb ka mid ah dhowaan way la xiraayeen lasii daayay hadda dhiintarta ma garanayno laakiin waa waxa weeye waa waa lala tacaamulay kulliga sharcigaa la geeyay maxay idinka codsadeen qoysku Qo- qoysku waa runtii waxay dareemayaan waxay dareemayeen abuse bay dareemayeen waxay dareemayeen een, waxyaalihii dhacay inay aada uga xun yihiin bayna dareensiinayeen laakiin galabtay saaka markay noo yimaadeen iyo galabta marka aan la hadno la hadalay la- een, aanu la kulanay laba qaybood bay kala ahaayeen way qanacsan yihiin waxayna ku qanacsan yihiin in sharciga loo horkeeni doono een, wayna aaminsan yihiin laamaha ammaanka iyo sharcigaba way aaminsan yihiin marka ee, saakii baa jira waxaa ka muuqanaya dareen qof kas qof kasta oo wax garanaya uu isku bedeli karo laakiin hadda way fiican yihiin dareenkooduna waa wanaagsan imise qof ayay ka koobnaayeen qoyskaani iskan aabe iyo hooyo iyo iyo ilmahoodii weeye ilmahoo tirada ilmahoo dhamaystiran maan noqon hayno laakiin waa qoys isku dhan oo aabihii iyo hooyadii iyo ciyaalkii ay wada joogaan weyn
taliyaha qaybta booliiska gobolka bari gaashaanle sare cabdiqaadir jaamac dirir oo u waramayay waryaheena faadme yaasiin jaamac halkaad nagala socotaana waa v o a washington subax wanaagsan meel walbo aad naga dhageysanaysaan wasiir ka tirsan wasaaradda arrimaha gudaha ee britain oo magaciisa la yidhaahdo robert jenrick ayaa sheegay in laanta socdaalka ku ay yareyneyso dadka magangelya doonka ah ee markaasi dhiiba ama la dejiyo hoteelada arinkan ayaa imanaya kadib markii dibadbaxyo wata rabshado ay arintan ka ka dhalatay ay ka dhaceen deegaano ku yaala koonfurta britain warbixin arrintan ku saabsan magaalada london waxaa nooga soo diray wariyaha b o ed ee qaaradda yurub cabdixaafid cawil ismaaciil arrinka ah in mararka qaarkood muhaajiriinta la dejiyo albeerkooyinka la seexdo ee ugu qaalisan britain ayaa xiisad ka abuurtay dalka dhinaca kale koonfurta dalkan ay kumanaan qof ka dibad baxeen dadka magangelyadoonka ah ee la dejiyo degmooyinka ay ku yaryihiin dadka ajanabiga ahi iyagoo qaarkood ka cawday inaan lagala tashan wasiirkan ayaa waxa uu sheegay inay shaqadiisu tahay inuu ilaaleeyo danta cashuur bixiyayaasha markay timaado qaxoontiga waxaa dhacday in hoteel ka mid ah kuwa ugu qaalisan magaalada london oo bartamaheeda ku yaala in dad qaxoonti ahi ay diideen inay afar qof ku wadaagaan hal qol laakiin wasiirkan ayaa sheegay inay tahay cadaalad macquul ah in la weydiiyo magangelyadoonka inay wadaagi karaan qolalka hoteelada xaaladaha qaarkood qaxoontiga la dejiyo dooniyaha howlgabka ah hoteelada iyo degmooyinka aan sida aadka ah looga aqoon qaxoontiga ayaa baryahan cabasho weyn laga muujinayay halka dhinaca kalena laanta socdaalka lagu canaanta inaanay si wanaagsan u guriyeynin dadka dalbada magangelyada iyadoo guud ahaanba muhaajiriintu kusoo badata wadamada yurub ay kiciyaan xiisad cunsuri britain waxa ay ka mid tahay wadamada la odhan karo inay ugu macquulsan yihiin qaabilaada dadka muhaajiriinta ah saameynta ay keeni karto kororka cunsuriyada ee nidaamka dadka qaxoontiga ah ee la dejinayo hoteelada qaaliga ah ayaan weydiiyey injineer axmed warsame abtidoon oo ah falanqeeyo degan magaalada sheffield oo ku taala waqooyiga dalka britain waa mahadsantahay cabdixaafid runtii dareenka dadka caddaanka ah ee, saameyn ballaaran ayay ku yeelanaysaa khaasatan wada noolaanshaha dadka caddaanka iyo kuwa asalkoodu ee, waddamo kale ee, ka soo jeeda waxaa kaloo iyadana ee, saameyn uu ku yeelanayaa da- ee, dadka ingiriiska oo sidoodaba ee, la daalaa dhacaya nolol adag ee, maciishadu cirka isku shareertay shidaalkiioo maantay meel meel aad iyo aada u wanaag taagan qiimihiisa Een, runtii dareenkooday kicinaysaa in maaragtay dad hadda wadanka soo galay oo khaasatan wadamo ay de iska dhiibi kareen soo maray sida faransiiska oo kale iyo iyo wadamada kale yurubta soo maray in inta la qaabilo haddana hoteelo aada qaali u ah oo canshuur bixiyaasha lacagtooda lagu maaragtay lagu maalgelinayo inta loo kireeyo la dejiyo weliba dhinaca koonfurta england oo ah dhul maaragtay markoodii horeba aan cadaan dadka ajnabiga aysan wax ka hor isdhexgalow ka dhexayn ama aan horeba u aqoonin uma arag bad maaragtay dad ama africa ama asias kale ka yimid dhibaato weyn bay ku tahay runtii waxayna keeni kartaa in xisbiyo xisbiyada sida british national party oo kale ee xeg jirka ah ay maaragtay waddankan dad badan helaan aqlabiyad helaan baarlamaanka soo galaan waxay kale keeni kartaa in maaragtay deganaanshaha nabadda iyo amniga dadka ajanabiga ay khatar gasho marka waa arrintaas arrin halisteeda le wey madaxa degmada hoose ee westminster ee magaalada london ayaa wasaaradda socdaalka britain qoraal uu u diray ugu sheegay inay adag tahay dad soo maray xaalado adag oo ay ka mid yihiin dagaalo sokeeye qax iyo mararka qaarkood tacadiyo kala duwan oo dadkaasi loo soo geystay inay adag tahay in la weydiiyo inay wadaagaan qolal yaryar dadka kasoo qaxa dalalka ay ka socdaan dagaalada sokeeye oo mararka qaarkoodna soo mara safar adag oo ay dad badani ku dhintaan sida tahriibta badda waxaa soo gaara dhibaatooyinka caafimaadka maanka sida uu sharxayo dr cabdirashiid takar oo ah dhakhtar soomaaliyeed oo bartay dhibaatooyinka caafimaadka maanka degana magaalada leesta ee dalkan britain weli cabdixaafid waa ku salaamaya adigii bulshooyintana dhegeysanaysa runti xiriir baa ka dhexeeya xiriir weyn oo la yaqaanaa ka dhexeeya qofku inuu qaxooti noqdo meel ka qaxo meel kala aado iyo xanuunada maanka waana wada fahmi karnaa waxa weeye qofku meel buu ka qaxay dhul buu sii maray meeshuu u socday buu tegay saddexdaa marxaladood saddexdaa meeloodba duruuf waxaa imaan karta qofka in xanuun maanka ku dhaco duruufaha uu qabsanayo uu la kulmayo darteed meeshuu kasoo tegoo kale haddaanu fiirino sabab uga soo tagaa jirta dagaal baa ku qabsaday waa lagu cunsuriyeeyey waa lagu dhibaateeyey jirdil baa loogu geystay ama noloshaaba ku adkaatay watan hadda ugu sahlan caalamka ah gaajo iyo caafimaad darra iyo waxbaa ku qabsaday taas waxay abuuri kartaa in xanuun maanka oo uu ku dhaco qofkaas hadduu iyadii kasoo tago jidka uu marayo waa meesha ugu dhib badan oo hadda bulshadeena soomaaliyeed waynu ognahay waxaa weeye bad iyo saxaro iyo nolol dhib badan baa lasoo maraa inta dariiqa qofka ku jira waxaa laga yaabaa in la jirdilo waxaa laga yaabaa inuu arko dad kaloo la socday oo dhimanaya ama isaga laftigiisa uu noloshiisa khatar gasho ama jirdil loo geysto ama gabar la qabsado dhibtaa faraha badan qofku soo marayo waxay abuuri kartaa in xanuun maankaa ku dhaco meeshuu u socday markuu yimaadana iyada laftigooda igu soo orod maaha waxaweye dad badan dadka qaxootiga wax la yaqaano wey meeshuu qofku yimid wixii uu filayay laga yaabaa inuusan helin waxaa laga yaabaa luqadii iyo dhaqankii meeshuu yimid inay ku adkaato shaqadii iyo waxbarashadii uu raadinayay inuu waayo inay ku noqoto rafaadka uu soo maray maxaad usoo martay qofkii magaranaysaa dadka qaarkood intay safarkaa ku jiraan qaar baa balwad yeesho oo addiction yeesho oo barta iyadoo lafteeda xanuunada maanka ay ka mid tahay wasiirkan u hadlay laanta socdaalka ayaa sheegay inaanay dowladdu dooneynin inay isticmaalaan hoteeladaasi isagoo ku dooday inay bulshada ka isticmaalayaan adeegyo hoteelada ay ku qabsan jireen sida aroosyada iyo xafladaha shakhsiyaadka ah waxa uu beeniyey in qorshahan yahay siyaasada ay dowladdu u dejisay muhaajiriinta dalbadaha megangelyada cabdixaafid cawil ismaaciil v o a london
waxaa magaalada van ee gobolka ontario dalka kanada laga bilaabay abaalmarin sanadeed lagu xasuusanayo waxqabadkii allaha u naxariistay hodan axmed siciid naale oo labadii lagu dilay magaalada kismaayo hodan oo ahayd wariye soomaali kanadian ah oo degan dalka kanada ayaa markii dambe go-aansatay inay u guurto soomaaliya si ay uga qayb qaadato horumarada kala duwan ee dalka ka socda sanadkii labadii dugsiga sare ee baan ayaa magaca laga bedelay kaasi oo loo bixiyey hodan naaleeye secondary school abaalmarinta sanadlaha ahaa ayaa waxaa iska kaashanaya qoyska hodan iyo maamulka dugsiga sare ee hodan naaleeye iyo ururada madowga iyo kan muslimiinta ee magaalada baan haddaba waryaha v o e da ee kanada xuseen nuur xaaji ayaa abaalmarintan iyo cidda ku guulaysatay sanadkan ka wareystay sahre axmed siciid naaleeye oo la dhalatay allah u naxariistay hodan naaleeye waxaan bilaabnay abaalmarin oo lagu xasuusto hodan naleye iskuulka sare oo lagu magacoobay hodan naleye iskuulka wuxuu ku yaalaa magaalada la dhaho von ontario oo canada ka mid ah sanadkii hore waxaan bilownay maalin la dhaho legacy day maalintaa waxaay maalin ku saabsan ardayda iskuulka dhigta oo dhan inay adi aada u bartaan qofkay hodan ahayd shaqaday samayn jirtay integration t v meeshay ku dhalatay inay soomaali ahayd inay gabadh muslin ahayd so maalintaasoo kale waxaan ka qabanay iskuulka sanad hore sanadkana waa sanadkii labaad oo ardayda iyo iskuulka iyo urur ururka muslimiinta iyo ururka dadka madow ay ka mid ahaayeen maalintii labaad oo legacy day maalintii ardaydu inay ka bartaan hodan hodanaaliya ahayd reerkaygan waxaa dhahnay in waan iskuulka waan la shaqaynay labada ururka dadka madow iyo ta muslimiintana waan la shaqaynay inaan bilowno abaalmarin oo la siiyo ardayda iskuulka dhigta ardayda iskuulka ka sagaalaad ka tobanaad koy tobanaad iyo labiyo tobanaadba dhigta waa tahay zahra maxay tahay sababta aad u bilowdeen abaalmarinta sababtaan u bilownay abaalmarintan waxa weeyaan in waxaan rabnaa in inay ardaydu aad iyo aad u dadaash inay u dadaalaan inay aad iyo aad dad ino bini aadamka caawiyaan ardayda iskuulka dhigata inay caawiyaan runtii waxaan rabnaa arday oo sidii hodan oo kale u jecel inay caawiyaan ino dadkooda waxaan bilownay sanadkan waxaan siinay saddex arday baa la siiyey abaalmarin oo la dhaho change maker award waa tahay saddexda arday ee la siiyey abaalmarinta maxay kula tahay inay ku mutaysteen saddexdaa arday markaan eegnay waxay soo qoreen waxaan ka maqalnay macalimiintooda waxay ahaayeen saddex arday oo aad iyo aad u dadaala iskuulka oo urura ku dhex jira faa'iido fiican inay siiyaan iskuulkooda iyo dadka magaaladooda wiilka sidaan u hubo wuxuu xasbitaallo ka shaqeeyey uu caawinay inuu lacag u ururiyo gabadha muslimiin gabadh muslim ah aad iyo aad bay caawisaa ardayda muslimiinta urur bay ku jirtaa oo oo magaalada xaafadaha oo dhan oo inay isla talistaan gabadhna waxay ahayd gabadh madow oo iyana aad iyo aad ka shaqeysa dhinaca ardayda madowga oo inay dee dadaalaan inay waxbarashadooda dee si fiican ugu dadaalaan saddexdaas baan siinay midba shan kun baa la siiyey shan kunoo ay ku isticmaali karaan markay iskuulka dee markay dhammaystaan high schoolka insha allah markay tagaan jaamacadda or college lacagtaas inoo way isticmaali karaan waxaan rabnaa insha allah sanadka soo socda inaan haddana mid kale samayno abaalmarin oo lagu xasuusto hodanaalaya also hodan aad iyo aad bay u jeclayd in dadka soomaalida oo adduunka jooga canada maraykanka soomaaliya inay horumaraan runtii taas ayaan rabnaa inaan hodan lagu xasuusto
sahra axmed siciid naaleeye oo u waramaysay waryaheena xuseen nuur xaaji idaacaddeennana intaasi ayaan kusoo gabagabaynaynaa waxaanu idinkaga tegaynaa codka macaan ee fanaanka axmed cali cigaal intaan mar kale kulmi doono nabadgelyo
baduwinay madowdahay biyo tahay ma moogtahay budhariiba caashaqu batalaale inuu dhiigu bulshada baas bartamaha habeenkii ana inaan riyada baas bartamaha habeenkii barkimada ku moodon beer ka saaro moogtaa